halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaariga caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha juun waa sagaal sannadka laba kun siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
haddaanan khatarahaasi oo isis iyo al-shabaab ku hayaan soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interestga waddanka maraykanka marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda maraykanka ay dadna uga dhintaan runtii
waa wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim fiqi oo ka warramaya kaalinta ay ciidamada maraykanku kaga jiraan la dagaalanka argagixisada soomaaliya iyo caalamkaba kadib markii shalay al-shabaab ay dileen askari maraykan ah qaar kalena ay dhaawaceen waraysi ayaanu idinka xidha waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo xalay afurkii ku dishay degmada awdiin leh aabbe iyo hooyo ku sugnaa gurigooda dhexdiisa faahfaahin ayaannu idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh ururka alqaacida ayaa weerar ku dishay hal askari oo maraykan ah sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay afar askari oo maraykan ah waxaana ugu yaraan ku dhintay laba askari oo soomaali ah ciidanka maraykanka ayaa waday howlgal ay ku taageerayaan ciidamada soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada ee al-shabaab weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni ee koonfurta soomaaliya sarkaal ka tirsan militariga maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada askarigaasi maraykanka ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhoweyd bartiisa twitterka soo dhigay dhambaal tacsiya oo u diray eheladii askarigii dhintay ee maraykankaha iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi
dambi baaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray inuu soo baaro eedeymaha ku saabsan xiriir dhex mara dowladda ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne trump ayaa cadaadis dheeraada saaray madaxii ololaha doorashada ee trump master manfort dambi baaraha madaxa bannaan ayaa eedeymo dheeraad ah ku soo ogay manfort waxaana lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu la xiriiro qaar ka mid a dadkii isaga ku markhaatiga furay si uu ugu qanciyo in ay hadalkooda wax ka bedelaan eedeyntan cusub ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu xafiiska dambi baaraha madaxa bannaan ku soo ogo manfort waxaana eedeyntani ay tilmaamaysaa inuu si ulakac ah isugu dayey isaga iyo kaaliyihiisa inay isku dayeen inay si toosa ula xiriiraan laba qof oo aan la magacaabin oo ka mid ahaa dadkii ku markhaatiga furay iyaga oo rabay inay isku dayaan in ay ku qalqaalayaan inay hadalkooda wax ka bedelaan subax wanaagsan dhegaystayaal iyo ramadaan kariim ah mar kale meel kastoon naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen kooxda al-shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo maraykan ah sidoo kalena waxay weerarkaasi ay ku dhaawaceen afar askari oo maraykan ah sidoo kale ugu yaraan laba askari oo soomaali ah ayaa ku dhintay weerarkan xuseen barre aadan ayaa faahfaahintii noo haya ciidanka maraykanka ayaa waday howlgallo ay ku taageerayeen ciidamada soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni ee koonfurta soomaaliya sarkaal ka tirsan militariga maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada askarigaasi maraykanka ah ciidamada soomaaliya iyo askarta maraykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysyo qotaan difaacooda iyaga oo xoojinayay xilliga ay al-shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in al-shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada soomaalida iyo kuwa maraykanka ee wada socday kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen goobjoogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca quumaatiga u kacaha ay qaaday dhaawaca bishii mey ayaa hal askari oo maraykana lagu dilay tuulada daarasalaam ee gobolka shabeellaha hoose askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ciidanka maraykanka looga dilo soomaaliya tan iyo sannadkii kii xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada maraykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa black hawk kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakaysan ee ramadaan iyaga oo sheegtay weeraro badan oo xidhiidh ah oo ka dhacay gobollo kala duwan oo dalka ah
aad iyaad u mahadsan tahay xuseen barre aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayey kooxda al-shabaab oo weerar ku dishay hal askari oo maraykana sidoo kale isla weerarkaasi ku dhaawacday afar askari oo maraykana
haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada maraykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada soomaaliya iyo guud ahaan caalamka weerarkan soomaaliya ka dhacayse saameyn ma ku yeelanaya howlgallada la dagaalanka al-shabaab caashe ibraahim aadan ayaa arrintaasi waxa ay ka waraysatay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahaana wasiirkii gaashaandhigga cabdixakiim fiqi oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka
waa mahadsantahay caashi sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada soomaaliya ka jirta maanta ama khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin al-shabaab iyo isis marka haddaanan khatarahaasi oo isis iyo al-shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interestga waddanka maraykanka hadday noqon lahayd regionka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin regionkaasi marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda maraykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoogle ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro al-shabaab oo ayna dabna uga dhintaan runtii askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka sanguuni isaga wuxuu ka tirsanaa baa layidhi ciidamada maraykanka waxa uu caawinayey ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamo maraykana oo caawinaysay ciidamada midooda afrika iyo kuwa soomaaliya oo wada socda marka markii hore waxaana ogeyn in kaalinta dowladda maraykanka ee gudaha soomaaliya ee la dagaalanka al-shabaab iyo kooxahan kale dowladda kasoo horjeeda inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaata kasoo gaarayso maxaa taa ugu wacan waxaa ugu wacan isbedelkii siyaasadda maraykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha trumpe uu maaragtay intuu yimid siyaasadihii hore ee obama iyo intii ka horreysayba runtii wax weyn ayuu ka bedelay waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istaraatiiji ahaan maraykanka ay go-aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo isis si maaragtay khataraha ay gobolka africada bari ama geeska africa ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah marka waxay kordhiyeen hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo droonka ahaa ee al-shabaab lagu weerarayo lagu taarget garaynayay nimankooda oo hogaamiyaasha ah way kordhiyeen waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee soomaaliya waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada al-shabaab lagu baacsanayo ama lagula dagaalamayo inay ayaga laftigooda ay qeyb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay waxweyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyada maraykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada soomaali joogta hadday noqon lahayd al-shabaab iyo hadday noqon lahayd isis intaba xaqiiqdii arrintaasna haddaan la sameynna soomaaliya sidaan ka warqabno dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaasi ay ku wajahi lahayd marka qeyb ka mid ah hadda maraykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeenna waa qeyb runtii ma niyad ahaan iyo maaragtay iyo iyo iyo istaraatiiji ahaanba aada soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad aada ugu baahneed waxaa jira amaba jooga ciidamadii soomaaliya kuwii midowda afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo maraykana xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan ciidamada oo africa ama african union ama midowda africa jooga iyo ciidamadan hadda maraykanka ka jooga waa kala duwan yihin runtii ciidamada maraykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar si gaar ah loo tababarayna soomaaliya ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortaga argagixisada marka taas ayaa keenaysaa baahidaas inay maraykanka maaragtay xirfadahaas gaarka a iyo waa khibraddaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qeyb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas loogu lagu sifeynayo al-shabaab ama lagula dagaalamayo taas ayaa sabab u ah laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda al-shabaab ay ma aragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda ramadaan lagu jiro ay ay kordhiyeen weeraradooda isdaba jooga ah hadday noqon lahayd dhankan maaragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobolada maaragtay puntland in intaba marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ah ay ka fulin jireen caasimada soomaaliya muqdisho maadaama dowladda ay dadaal aada u fara badan samaysay waa askarigii labaad faqay oo maraykana oo lagu dilay gudaha soomaaliya bishii may ayay ahayd mid ayaa lagu dilay shabeellaha hoose midkan ayaa hadda xiga oo sanguuna area lagu dilay marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada maraykanka ee gudaha soomaaliya iyo al-shabaab lagula dirirayo ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan aniga hadda mu runtii ma arko wakti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto maraykanka dalal oo badan oo afrika ka mid a oy soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii ama hadday noqon lahayd ciidana waddanka central africa marka intaasna ciidamo ayaa uga dhinta laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay inay difaacaan marka ma filayo in arrintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada al-shabaab iyo isis ee soomaaliya jooga
kaasi waxaa wasiirka hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim fiqi oo ku sugan gobolka virginia dalka maraykanka oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo awayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a kooxda al-shabaab ayaa xalay wakhtigii afurka ku dishay degmada awdinle ee gobolka baay aabe iyo hooyo ku sugnaa gurigooda xuseen barre aadan ayaa guddoomiyaha awdinle cali xuseen cali waxa uu ka waraystay sida uu dhacay dilkani
dadkaas way ahaayeen dad ganacsi ah oo dukaamo iyo waas ganacsanay ayagoo xaafadooda aaday oo afureenoo gurigooda ay iska joogaan ayaa loo galay laba gafood oo iswatay ahaayeen imisadii ayaa gurigooda loo dhacay oo laga soo saartay hal saayo labaatan ama hal saayo soddon daqiiqo meelahaas oo kale ahaa marka ma isla guriga hortiisaa lagu dilay ha gurigooda meeshii ay ku afureen fadhiyeen bay lagu dilay wax caruur ah oo ay dhaleen ma jirtay ha way jirtaa ilmihii iyaa haya hadda ilmihii maxay xaaladooda waa sidee kolley gabadha hooyadeed ayay heshay hadda aawa iyada hay dadkii dilka geystay halkay tegeen markii dambe kolley meel oo awdiinla labaatan iyo shan kilomitr oo kala jirto ayay degan yihiin nimanka ay ku jiraan awdiinla markay ay ka baxaysa hoodkii oo la galo ilaa lixdan kilomitr oo kale hood waaye hoodkay ku jireen nimanka information iyo waxbaas bay ay ku hedeen kolley markii falkaas sameeyeen hoodkooda ay galeen
markii aad dadka wareysatay maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsaday labadaas qof ee ganacsatada ah labadaas qof oo ganacsatada ah wixii loo beegsaday kolley ilaa iyo hadda annaga ma fahmi karno waa annagu aan koognahay ma jirto dad oo nala degan oo awdin degan guriyooda guryahooda ah ganacsi ah oo ciidan iyo waxaasna aan la socnayn waayo kolley wixii loo dilay annagu ma naqan xaaladda degmadu imika waa sidee xaaladda degmada aadi waay way isku fiican tahay kuwan wax dhow maleesia oo imaaday wey amniga meesha ugu fiicneed bay ahayd ma jiraan dad kale oo la beegsaday intaad ka warqabtid maya meesha oo labadan laga dilay guri dariskooda ah ayay mar garaaceen markii ay garaaceen oo laga furi waayey ayay dib usoo noqdeen meeshaan oo furan bay arkeen markaas bay galena dileen marka waxay u muuqdeen dad si gaara u raadinayay labadaas qof hay dad si gaara u raadinay ba ahayen dadka deriska ah dareenkooda sidee buu ahaa marka hawshan ay dhacday kolley hadda daraska daraankiisa caadi waaye isku degin yihiin kolley dad oo daraskooda la dilay waaye khusuum way ku jirtaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada awdiinle cali xuseen cali oo ka waramayey aabe iyo hooyo xalay xilligii afurka lagu dilay iyaga oo jooga gurigooda waxaana sida la sheegay labadaasi qof ee isqabay dilay kooxda al-shabaab waxa uu waramayey xuseen barre aadan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaadna naga dhegeysan kartaan fiimada magaalooyinka qarya caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeen internetka ee v o a somaly com ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa labadii maalmoodee lasoo dhaafay waxa uu booqasho ku joogay jamhuuriyadda jabuuti warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa booqasho markii u horreysay ku yimid jabuuti isagoo uu qaabilay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa safarka ku wehelinaya oo kala qayb galay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha jabuuti wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya wasiirka isgaadhsiinta iyo boostada ee soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa yeeshay kadib kulan gaara oo iskuso fadhiisteen labada dhinac ee soomaaliya iyo jabuuti ra-iisul wasaare khayre ayaa kadib saxaafadda la hadlay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda reer jabuuti ayaan la kulmay waxaan marka hore uga mahad celiyey shacabka reer jabuuti oo uu matalaayo madaxweynaha iyo ra-isul wasaarihiisu hiilka ay ummadda soomaaliyeed la garab taagan yihiin waxaan u sheegay laga soo bilaabo jabuuti kow jabuuti labo iyo carta in ay ahayd wixii dhaliyey dowladnimada soomaaliyeed oo maanta maraysa meel wanaagsan inaan shacabka reer jabuuti uga mahad celinno dadaalkii ay nala galab istaageen dhiiggii ay ku bixiyeen hiil walaal iyo ciidamada reer jabuuti ayaa maanta waxa uu dhaliyey ummadda soomaaliyeed waddankeeda inuu marayo meel wanaagsan waxaan u sheegay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay aad ula sii shaqayso dowladda jabuuti iyo shacabka reer jabuuti oon walaalaha nahay ahna dalka aan isugu dhownahay maadaama marka soomaaliya ay soo hagaagayso inaan bilowno sidaan uga wada shaqayn lahayn arrimaha dhaqaalaha arrimaha ganacsiga arrimaha isu socodka dibudhiska dalka in dowladda jabuuti iyo shacabkeedu ay gacan naga siiyaan waxa uu ahaa wadahadal aad u wanaagsan aad u hufan ay ku dheehan tahay walaalnimo iyo kalgacaltooyo waxaana loo soo dhoweeyey si aad u wanaagsan oo iyaduna aan aad ugu riyaaqnay wadahadaladina waxay ahayn wadahadallo aad u wanaagsan waxaana rajayn doonaa inay tusaale u noqon doonto qaabka mustaqbalkaan usii wada shaqayn doono haddii ilaa yihahdo ujeedadeedu waxay tahay sii xoojinta wada shaqaynta labada wadan annagoo diiradda saaraynay xoojinta amniga labada wadan dibudhiska ciidamada dalka soomaaliyeed wada shaqaynta sidii dhaqaalaha geeska africa loo kobcin lahaa gaar ahaan soomaaliya hadda iyo dowladda jabuuti sida ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga hadda ka socda dalka soomaaliyeed iyo inaan iska kaashano siyaasadda labada wadan siyaasadda geeska africa siyaasadda dunida iyo sidai dowladda jabuuti gaar ahaan madaxweynaheena madaxweynaha sharaftale madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo aan uga waday fariimo hufan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si uu noola qaadi lahaa shaqooyinkaas aan ku guda jirno marka lasoo koobo shirarkii aan galnay si wanaagsan ayay u dhaceen si wanaagsanna waa naloo soo dhaweeyey asaaska dowladnimada soomaaliyeed oo maanta taagan oo ummadda soomaaliyeed ay arkaan iftiin ka duwan kii hore waxaa buddhig u ahaa dadaalka dowladda iyo shacabka reer jabuuti hadda waxaan soo gaarnay wakhtiga aan wax wada qabsan lahayn soomaaliya hadda waxay maraysaa wakhtigii iyada la maalgashan lahaa waxaan isweydaarsanay sidii aan u kala baran lahayn sidii aan hay-adaha dowladda labada dowladood aan u dhisi lahayn sidii aan maalgashi u samayn lahayn sidii aan isugu xiri lahayn labada wadan iyo qaaraddaba waxyaabo badan oo jabuuti aan ka baran karnaa jirto ah siday ula dhaqmaan dunida siday dalkooda dib ugu dhisaan taariikhda ay soo mareen inta annagu aan dhibaatada ku jirnay laakiin markii lasoo koobo hadda waxaan kusii ballanay inaan gacmaha issii qabsanno maadaama aan nahay laba shacaboo walaala ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa kadib u anbabaxay dhinaca degmada calicadde ee dalka jabuuti iyadoo halkaasi ay ku taallo xero qaxooti oo aad u ballaadhan isagoo halkaasina soo booqday xeradaasi qaxootiga ee dalka jabuuti ee ay degan yihiin dad soomaaliyeed oo aad u tiro badan iyadoo ay tahay markii u horreysay oo mas-uul sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya uu soo booqdo xeradaasi qaxootiga ra-iisul wasaare khayre wuxuu ku arkay xeradaasi qaxootiga ee calicadde ee dalka jabuuti dadka soomaaliyeed ee degan isagoo halkaasi ka sheegay in dadka soomaalida ee qaxootiga ee halkaasi degan aanay ahayn dad qaxootiya balse ay degan yihiin oo ay joogaan dalkoodii maadaama soomaaliya iyo jabuuti ay yihiin laba dal oo walaala rabadaan muuse v o a jibuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanagsan degeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington soomaalida ku nool qurbaha ayaa wada barnaamijyo kala duwan oo laga afurinayo dadka sooman ee ku nool gudaha dalka ee aanan haysan wax ay ku afuraan barnaamijka lagu magacdaray walaal afuri ay wadaan soomaali ku nool dalal kala duwan oo ay kanada ka mid tahay ayaa diray lacago isla soomaalida ay kasoo ururiyeen si loogu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o da kanada xuseen nuur xaaji maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa jira samafalayaal ku deeqa lacago lagu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha soomaaliya qaar ka tirsan soomaalida ku nool qurbaha ayaa sameeyey deeq ururintaasi waxaana ka mid a kuwa ku nool dalkan kanada gaar ahaan magaaladan toronto yuusuf abikar yow bebi oo ka mid a dadka wakhtiga ku bixiyey ururinta lacagta la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ayaan ugu horreyn weydiiyey lacagta ay ururiyeen iyo halka ay gaarsiiyeen afuri waxaa wadnaa ilaa iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa hadda oon ku jiro two thousand eighteen lacagaha ilaa hadda sanadkan aan gurnay ilaa iyo afartan kun oo dollar ayaan gurnay waxaana u dirnay soomaaliya daafaheeda oo idin qaab waxaan ku aruurinaa xaagag ayaan waxaa la dhexgalnaa soomaaliya community shilimaadkeena siiyaan ayaan soomaali ka qaadnaa soomaali kale oo dalkii hooy jooga ayaan u dirnaa run ahaantii afartan kun inta hal maalin aan qaadno ma dirno laakiin lacagaha saddexdan wiik hadda aan gurno qiyaastii afartan kun ah lacagaha markaan qaadno oon gurno maantaoo kale markaan qaadno lacag isla markii waxaan u dirnaa soomaaliya soomaaliya waxaan ka samaynay jikooyin jikooyinkaasoo dadka lagu afuriya waxaana samaynay dhalinyaro badan oo qurba joog ah oo nagala shaqaynaysa barnaamijka ayaa waxay joogaan soomaaliya daafeedo idil ayaga oo maareeya jikooyinkaas yuusuf abikar waxa uu tilmaamay in gudaha dalka ay u joogaan dad iyaga la shaqeeya si ay u hubiyaan in lacagta ay gaartay kuwa ugu baahida badan lacagaha aan dirna isla markiiba waxaana loo soo diraa masawaraana loo soo diraa iyo habkii loo maareeyey anagu laakiin ma soo saarna barta maaragtay internetka iyo facebookyada qof maskiin ah oo aan wax siinayna ma soo saarno annaga socdeen walaal afuri maskiin afur cunaayo ma soo saarno laakiin annaga ahaan sawiradii qaabkii raashinka loo diyaariyey qaabkii loo soo gelo garosrig wixii oo dhan waxaana loogu soo diraa sida hab gooni ah waana aragnaa waan maaragnaa dhanka kale waxaa jira dhallinyaro isku bahaystay dhanka internetka oo jooga magaalooyin kala duwan kuwaasoo go'aansaday inay afuriyaan dadka qaba baahida gaar kale ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho maxamed cali oo ka mid ah dhallinyaradaasi oo ku nool magaaladan toronto ayaa ka hadlaya lacagta ay direen iyo waxa ay ku doorteen dadka ay afuriyeen waxaan baadi aragnay lacagtan maaragtay saddex kun iyo shan boqol sideetan iyo saddex doolar oon ka aruurinay dhammaan maaragtay dhalinyarta soomaaliya meel kastoo dunida maarata kala joogo dhalinyartaasoo isugu imaaday maaragtay groupka loo yaqaano global somaly business and professionals network oo ah meel ay maaragtay dhalinyarta xagga aqoon isweydaarsiga ay ku sameeyaan qaabkaan ku aruurinayna wuxuu ahaa inaan diyaarinay bage yar oo maaragtay wax loogu aruurinayo barnaamij afurin oo loogu samaynayo dadka maaragtay soomaalida khaasatan dadka lixdooda lixaadaana dhamaystirneen marka waxaa noo soo baxday in dadka ugu dhibaataysan ay maaragtay ku sugan yihiin magaalada muqdisho marka dadka dhexdooda markaan sii fiirinay haddana waxaan fiirinay dadkii oo kala daran yihin ayaa usii daran maadaama lacag badana meeshii ka aroorin oo maarata barnaamijkii markii ugu horreysay u ahaa waxaan maaragtay noo soo baxday in dadka maaragtay dadka aan lixda lixaad leeno dadka noocaas maaragtay aan u aragnay markii dadkaas dadka usii daranaysiin yihiin xarumaha ku yaala dalka ee lagu sameeyo afur wadareedka ayaa ka faa'iidaysta dad badan oo aanan awoodin waxay ku afuraan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad u mahadsan tahay xuseen weli waxaad dhegeysaneysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington bishii barakeysan ee ramadaan ayaanu weli ku guda jiraa iyadoo gabagabadiina kusii dhow mar haddii tobankii dambe hadda lagu jiro dhamaamaanadan idinku talagalnay inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu mid ka mida idiin soo qabanaynaa iskuma jiraana waxaan idiin soo qabanaynaa inta raacday nebiga rafiiqiisi noqotay oo rumaysaan noqonay ku salliya rasuulka allahuma salli calaa maxamed codkii fanaanada xalimo khaliif magool nala dhegeysta kaasi macaan ee allah u naxariistay xaliimo khaliif magool iyo nebi ammaanka halkudhegiisu ahaa inta raacday nebiga waxa uu gabagabo u yahay idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno anigaiyo xuseen barraba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan kariim